barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca waana afariyo tobanka bisha februari ee sannadka laba kun iyo siddeediyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyarada saamaynta ay koobnaanta xirfadaha ka yeeshaan shaqola'aanta dhallinyarada macaahidii waxaan diyaarin lahayd iyo jaamacadii diyaarin lahaa noocaan may barin nooc kale ayaa labaatan sannadood lasoo saaraa labaatan sannadood iyo qalinjabiya jaamacadan kasoo baxan qalinjabia marka suuqa soo baxaan suuqi diyaaru maaha marketkii diyaaru maaha waxaan diyaar ugu ahayn xirfadda soo barteen iyo marketka iyo suuqa waxay u baahan yahin inay ka shaqaystaan isma laha waa laba qodob oo aad iyo runtii u kala durugsan
waxaa kaloo aad dhegaystayaal idaacaddeeda duhurnimo ku maqli doontaan haweenka magaalada laascaanood oo ay qaybo ka mid ah urur halkaasi kuleh ay ku siiyaan dhallinyarada tababar kobcin dhinaca tacliinta kaalimihii heesaha barnaamijka kama tegayo heesahaad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
waa codka fanaanada kaltumbacda iyo weliba heesteedii wakhti dhegaystayaal inta idaacadda aan ku guda jirna aad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
booliska israa'iil ayaa soo jeediyey in ra'iisul wasaare benyamin netanyahu lagu soo oogo laba kiis oo musuq maasuqa oo gooni ah tala soo jeedinta dacwadda ah ee lagu soo oogay ra-iisul wasaaraha ayaa soo baxday talaadadii shalay kadib markii baaritaan bilo qaatay lagu sameeyey eedeymo sheegaya in netanyahu uu oggolaaday hadiyado qaali ah oo ka yimid bilyaneero waxaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu ballan qaaday inuu il gaara siinayo wargeyska baahiya warar wanaagsan ra-iisul wasaaraha ayaa ka soo muuqday telefishinka israa'iil talaadadii shalay kadib markii ay bilaysku soo jeediyeen talooyinkoodii waxa uu sheegay in talooyinka uu soo jeediyey booliska ee ah in lagu soo oogay dacwad ay ku dhammaan doonto siduu hadalka u dhigay waxba kama jiraan
iyadoo doorashada hordhaca ee aqalka kongareska dalka maraykanka ay toddobaadiyo uun ka harsan yihiin ayaa saraakiisha ugu sarraysa sirdoonka maraykanku ay ka digayaan in ruushku uu muuqdo mid isku dayaya inuu khalkhaliyo doorashadaasi oo dhacaysa sannadkan laba kun iyo siddeed iyo tobanka sida ay faragelinta ugu sameeyeen doorashadii madaxtinimada ee maraykanka ka dhacday sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii madaxda lixda hay-adood ee sirdoonka ugu waaweyn ayaa salaasadii shalay guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka sanadka dalka maraykanka ee ama odayaasha u sheegtay in moscow ay doorashooyinkaasi u arkaan fursad ay howlgalla ku sameeyaan si ay saamayn u yeeshaan doorashooyinka hordhaca ah ayaa qorshaysan bisha nofembar lixdeeda iyadoo ta ugu horreysana la tilmaamay in ayba dhici doonto bisha march lixdeeda
duhur wanaagsan ah dhegaystayaal mar kale meel kastoo ad naga maqlaysaan boqolaal dhallinyaro ah ayaa sannadihii u dambeeyey u hayaamay dalalka dibadda iyagaoo galay safar tahriiba islamarkaana maray jid halis badan waxaana ay qaar badan oo dhallinyaradaasi ku sababeeyaan tahriibkoodaasi fursadaha shaqo oo kooban dartood hase yeeshee taasi beddelkeeda waxaa soo kordhaya tirada dhallinyarada ajaanibka ah ee xirfado gaar ah kaga dhex shaqaysta gudaha magaalooyinka ay dhallinyaradaasi ka hayaameen haddaba waxyaabaha sababta u ah arrintaasi ayaa wariyaha v o a ee boorama uu inoo soo tabinaya imka somalilan gudaheega hargeysa iyo boorama haddaad timaado burco maarag waxaa jira dhalinyar ka yimiday wadamo kale sida yeman iyo suuriya iyo turkiga iyo bakistan hindiya ka yimiday si xora uga shaqaysta waxay ka shaqaystaan ay yihiin shaqooyin noloshooda ku filan iyaga iyo weliba qoysaska ka yimaadeen weli soo tahriibeen laftigoodu halkaa waxaa kaaga cad qofkii dhalinyartahay somalilan u dhashay iyo boorama hargeysa burco laascaanood u dhashay xirfadan ma yaqaano saa darteed macaahidii waxaan diyaarin lahayd iyo jaamacadii diyaarin lahaa noocaan may barin nooc kale ayaa labaatan sannadood lasoo saara labaatan sanadood iyo qalin jabiga jaamacadeen kasoo baxaan qalinjabia marka suuqa soo baxaan suuqii diyaar maaha marketkii diyaar maaha wuxuu diyaar ugu ahayn xirfaday soo barteen iyo marketka iyo suuqa waxa u baahan yahay inay ka shaqaystaan isma laha waa laba qodob oo aada iyo runtii u kala durugsan qodobka saddexnaad waxa weeye wadaniyadii oo lunsan waa qofku marku muwaadin uu yahay ku jirto inuu wadankan isagu leeyahay iyo badanka aaminaa dee dhib iyo dheef waxa la meesha ku haya wadanku ayaa ugu aaminaa
brofeser axmed waxaad tilmaantay inuu wadankan loo soo shaqo tegayo oo dhallinyar ajaanibi ay u soo shaqo raadsanayaan wadankan dhallinyartii u dhalatay in ay ka tahriibayso maxay sababtaasi wadamada badane tilmaantay ay u imanayaan wadankeenna dhallinyartii wadankuna ay uga baxayaan ma horta haashan way way caddahay wayna ka arkayna in loo soo tahriibayo in shaqo laga helayo way waa wax muuqda laakiin shaqadani waa noocee miyaan qaban kari lahayn shaqadan dee maaha satalaad la kicinayo waa dhisme waa farsamo gacmeed waa electrician waa caafimaadka qaybo ka mida oo takhasusad gaara waxa weeye ma garanaysaa ayay businesska qaybo gaara wada dhisid ma garanaysaa beerihii waa xirfadaha nooc noocaas oo kalea waa xirfadaha waxa weeyaan tooska u taabanaya wax soo saarkii dee tooska u taabanaya weyn innagu markaa dee jaamacadaha waad ogtooyo dee waan ku dhex jiray jaamacadadu waxay soo saaraan wax guud tusaale ahaan dhaqaalayahan economis dad yaqaana ganacsiga dad yaqaana ma garanaysaa beeraha si guud oo sharciyada beeraha akhriyaya laakiinse maanta waxaan geedka hebel la yidhaahdo ee deegaanka hebel la yidhahdo aan ka beri karin wax soo saar aanan samayn karin haddii marka dib lagu noqdo inta qof ee beeraha taqaano takhasuskaasi ee waddanka joogta waxay ku filan tahay inay soo saari lahayen intaasoo kun oo beerood inay ka shaqayn kari lahayen ama ay waxqabad ay ka samayn lahayen marka anuu soo koob waxa weeye dadka inoo imanayaa waxay yaqaanaan xirfad basica xirfad waxa weyn hoose oo wacan oo shaqo lagu helo oo waddankeena ka bannaan oo aanay soo saarin jaamacadaheenna iyo macaahideenna iyo dugsiyadeenna iyo meel wax lagu tababarinay aanay soo saarin bay dadkan la imanayaan dabeetana jaanis wacan bay helayaan halka inakeennii iyo nintiinii qalinjabinayay ay ka qalinjabinayaan afar sannadood ama shan sannadood oo digrii ka kan ah intay ka qalinjabiyaan markuu suuqii soo istaago aanay wuxuu soo bartay waxaan aanay islahayn markaa dabayl ka shiixo ka istaago dabeetana markaa waa inuu yibsadaalada meel kale iyaad kaga helaysa markaa baxso markaa ma is leedahay aqoontan iminka la baranayo ee dhallinyartiina baranayso waxaa loo baahan yahay in laga guuro oo loo guuro dhanka waxbarashada xirfadaha in dhallinyarteenana xirfadaasi lagu shaqo imanayo ee wadanka lagu horumarinayo in la baro ayaa loo baahan yahay ma is leedahay way tahay yaasha way tahayoo waynu arkaynaa mana lihin dee aynu yeelano oo dowladihii wasaaraddii waxbarashada iyo kuwii qorshaynta wayna qorsheeyaan xirfadaha inaga dhiman in macaahidii iyo jaamacadihii iyo institutionskii samayn lahaa inta la diyaariyo dabeetana la geliyo dabeetana markaa dadka isaa ku shaqeeyaan sidoo kale kuwii hore wax u bartay laftigooda in dib loo xirfadeeyo tusaale ahaan qofkii dhakhtarbu kusoo baxay dhakhtarnimadeeda suuquu iska buuxayo wax dee maanta loo baahimi jirto laakiin xirfad gaar oo dhakhtarnimada ka simida matalan takhasus inaa la sii siiyo ama qalaba ku shaqeeyo ama qalina ku shaqeeyo ama farsamo kalaa ku shaqeeya waxaa wax ka simida oo waxa laynoogu imanaya ka mid a in wadanka markaa waxaan dareemayaa in wasaaradda qorshaynta ee guuda qaranka ama wasaaradda waxbarashada qaybteeda qorshayntu inaanay ku dareensaneyn ama dareenka aanay lahayn baahida jirtaa inay tahay tan iyo tan iyo tan dabeetana laga doonayo in qaranku soo buuxiyo tan iyo tan inuu soo buuxiyo markaa waa in la yeesho haddii la idhaahdo baahida way muuqataa waa taa iyo taa iyo taa oo lasoo helayaa dee aynu diyaarin markaa macahideedii iyo jaamacadii institutionskii tababari lahaa dabeetana suuqa kusoo dini lahaa dhalinyarta dhallinyarada farsamada gacanta gacanta wax ka qabanaysa ee ajaanibta ee wadankii kusoo kordhaya shaqooyinkana qabanaya ma ka faaidaysan karaan dhallinyarteena oo wax ma ka baran karaan horta waa nooc ka mid a tababarka oo waxaa dhaha gacan qabad baadha af soomaaliga afka dee qaleedna abaartiisu baa lahaadaa ama coaching baa lahada marka qaarkood way jirtaa laakiin wax buuro noqon maayo wax buuro noqon maayo dad iyagu kalena dee isku dhaqan manihin oo soomaalidu waa wax iska faxala oo maanta hadda xirfad dee taqaano oo maanta walahi haashigo bal saxaafadda wax iga bar waxbaad ugu akhri dhowr maalmood oo kamarada ay tusiyo waxbaad sibaad odhan doontaa ummadahan kale waxaa lagu arkay qaar baa hataa habeenkii shaqeeya saan maqlay dadkan ajanibta wax kaloo ma shaqaynayaan dharaati waa laidka arki doonaa xirfadda yar waa run wayna ilaashanayaan oo beri qofka soomaaliya hadduu dee la barto waddanka dee joogi maayo bari kari maayaane inagu si qaran iyo si ka hooseysa labadaba iyo si institution oo dee jaamacada iyo macaahidiya waa in loogu talagalo in loo diyaariyo in waxaas la sameeyo laakiin ninkaa yar carabka inuu yimid ama ama bakistaanigaasi waxba inaga anfaci maayo inuu qof inaga mida wuxuu yar sheeg sheego laba cishoo ina u sheeg sheego qarankeena waxba kabedeli mayso
kaasi waxa uu ahaa brofesor axmed cabdi ismaaciil oo ah brofesor wax ka dhiga jaamacadaha magaalooyinka hargeysa iyo boorama waxa uu khadka taleefonka ama boorama magaalada boorama ugu waramayay wariyaha v o a haashim sheekh cumar
dhowr wanaagsan dhegaystayaal mar kale ayaanu leenahay halka hadda nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a magaalada laascaanood waxaa ka jira urur ay ku bahoobeen qaar ka mid a haweenka magaaladaasi kuwaasoo dhallinyarada gaar ahaan haweenka siiya kobcina dhinaca aqoonta ah maamulka ururkan oo lagu magacaabo hanaqaada u warramay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa sheegay in haweenka waxbarashada soo doontaa ay si gaara u xiiseeyaan una bartaan cunto karinta iyo weliba ilaansaarka haddaba wariyaha v o ed ee laascaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay haweenkaasi ururka maamula waxaanay uga warrameen ujeeddada ay u aasaaseen magacayga waxa weeye xalimo saalax xasan waxaan ahay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee hanaqaad islamarkaana ah xubin ka mida xubnaha howlwadeennada ururka hanaqaad haddii aan dib ugu noqdo iskuulka waxaanu furnay labadii kun iyo afartii ujeedada iyo hadafka aanu ka lahayn ama xitaa urur ahaan markaan dib ugu noqdo waxaan ujeedada aanu ka leenahay inaan waxu qabanno waxa weeye in aanu la dagaalano jahliga haysta hooyada ilmaha iyo dhallinyarada annagoo u eegaynaa in ay tahay hooyadu tiirkii inantu tahay warshadii berri soo saaraysay bulshadan waa tii soomaalidu ku mahmaahi jirtay ninkii gabadh waxbaray bulshuu waxbaray ninkii wiil waxbaray see qofku waxbaray taa annagoo ka duulaynaa oo la dagaalamayna jahliga si ay u noqoto bulshadani bulsho fiyow ayaa waxaanu awoodda saarnay sidii aan waxu bari lahayn ardayda gabdhaha gabdhahaas isugu jira adlaltiga iyo kuwa yareer waxbarashada aanu bixinaa waxay ka kooban tahay formal iyo non formal sidaad ii sheegtay waxaad wax ka taageertaan haweenka gaar ahaan gabdhaha bal ka waran adigoo eegaya duruufta jirta iyo dadka idiin yimaada nooca ay yihiin maadaama idinku aad tihiin dad wax uga dhigo oo waxbarasho bilaash aad siinaysaan bal ka waran
dadka noo yimaadaa waxay u badan yihiin dadka danyartaa iyo dadkan soo kasoo xirooday abaaraha dadkaas oo u baahan in ay helaan waxbarasho awoodina waaya inay geeyaan gabdhihii iyo wiilashii dadaalkan aad wadaan iyo waxbarashadan xalimo inooga soo sheekaysay bal ka waran magacay waxaa weye simiro salama yaasiin waxaan ahay maamul ku-xigeenka dugsiga xanaqaad ee gobolka soolaas canood waxaan anuu haystaa qaybta mxuaha non formal educationka ama sida loo yaqaana adult educationka oo ah hablaha waaweyn sida xalimo inoo sheegtay runtii aad baan isugu taxallujinay inaan horumar ka gaadhno ilaa haddana waan wadnaa muxuu ahaa insha allah waxaan rajeynaa inaan guul ka gaadhno bal ka warran waxyaabaha ugu badan ee maadaama aad qaybta hooyooyinka ama haweenka haysatid xirfadda la barayo waxaad la kulantid maxaa ugu badanna waxaa waxaa badanaa challenge badan ayaa la kulanaa waxaa ka mid ah inantii waxay imaanaysa iyadoo aan waxba garanayn waxay jeceshahay inay bilowdo muxuu ahaa isheeg markiiba farsamadii gacanta hawshii wixiina stebsteb baan ku qaadnaa waxaan ku bixinaa muxuaha duruus casharkii intaan anagu practical ku siin baan waxaan ku siinaa muxuaha isheeg daraasaad haa tiyari ku siinaa marka waxaan jeclaa qofkii isagoona fahamkii qaadan ayuu wuxuu rabaa inuu markii practical galo caqabado badan baa nagaga yimaada hadday tahay xagga makiinadaha badanaa waa jajabaanada qofkii markiiba hawshuu bilaabaa qaabkaad waxu bartaan iyo noocyadu ay ka kooban yihiin iyo waxyaabaha haweenka idin yimaada ay jecel yihiin ee aad ka caawisaan ama dadkayna dhegaysanaya ay ka fahmi karayaan maxay tahay hablaha loo yimaadaa runtii waxay jecel yihiin badanaa inay cunada bartaan cunadana bartaan waxay kaloo jecel yihiin iskil ay ku shaqaystaan inay bartaan sida muxuu ahaa isha makiinadaha cilaansaarka qurxinta dumarkaoo kale aad bay u jecel yihiin marka badanna waa u sameynaa anagoo uga faa'iideynayna muxuu ahaa isha cilaankii oy leeyihiin goobo badan ay ku shaqaystaan goobo badan ay leeyihiin makiinadaha qaybo badan oo ka mid a ardadeeda meelo badan bay leeyihiin oo ay ku tolaan marka way jiraan xataa waxaa jira arday kaleoo xirfadan cuntada baratay oo ku shaqaysta oo muxuu ahaa dadka uga faa'iideeya way jiraan waxyaabaha had iyo jeer ay haweenku idin weydiiyaan maxaa ka midana markay idinku yimaadaan xarunta oo ay doonayaan qaarkood kuwa iskuullada ay ku jiraan oo casharada ay dhiganayaan kuwana waa kuwa idin yimaada maxay tahay marka ugu horeysa ay noo yimaadaan waxaa ugu horeeya inay yidhahdaan maxaa laga bartaa meesha ma cilaanka ma bartaan cunada ma bartaan kadibna waxyaalaha ugu horeeya aan u sheegna waxa weyaan uga faa'iidana anaguna inaan nahay inaan u sheegno inaan cunada barno cilaanka barno muxuu ahaa isha iskiishan muxuu ahaa isha makiinada aan barno inta waa sheegnaa waa hagaag dhegaystayaal kuwaas waxay ahaayeen maamulka ururka hanaqaad oo ka dhisan magaalada laasacaanood waxay magaaladaasi ugu warramayeen wariyaha v o eda cabdikariin olol haatana dhegaystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha aynu dhammaanteenba ku wada nasanno heesta waqti iyo weliba fanaanada kaltuumbacdo
haddii aanu intaas uga gudubno codka fanaanada kaltuun bacdo haatana maxamuud mascade oo xubintii ciyaaraha inoo haya kusoo dhawaada
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo waxaa mar kale laiskugu soo noqday kulamadii horyaallada qaaradda yurub oo bilihii la soo dhaafay fasax lagaga maqnaa laba kulan oo keliya ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa waxaana la soo bandhigay ciyaar aad u xiiso badan magaaladu waa torino garoonku waa alizan stadium waxaana soo buuxdhaafiyey taageerayaal gaaraya afartan iyo laba kun oo ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta yuventus iyo tottenham hatsba taageerayaasha garoonka ayaa u badnaa kuwa yuventus maadaama gurigeeda lagu ciyaarayay waxaana taasi ay suuro gelisay ciyaartu markay socotay laba daqiiqo in ciyaaryahanka u dhashay reer argentina ee gonzalo higwain uu gool shabaqa ku hubsaday kooxda tottenham hatsba isla ciyaaryahankaasi ayaa daqiiqadii sagaalaad kubad rigooro ahayd oo loo dhigay islamarkaasina dadka qaar ay rumaysnaayeen inay gelabgelab ahayd waxa uu mar kale dabamariyey goolhaye hugaloris sidaasina waxay ciyaarta ku hogaamisay yuventus laba gool hase ahaatee ciyaaryahan harri kane wiilka ay ku duusha kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba islamarkaasina xil ciyaareedkan markuu gabagaboobo oo waddanka ruushka la isugu tago oo ay qaramadu ku kulmaan koobka adduunka ay qaranka ingiriisku ukumahooda wada saarteen ciyaaryahankan harri kane ayaa kubad qurux badan dabamariyey golhayaa kooxda kubadda cagta yuventus bafan oo weliba intuu u gooyey shabaqa oo bannaan ku taabtay ciyaaryahan gonzalo higwain ayaa sakanno markii ay ka dhiman yihiin ciyaarta rigooro kale loo dhigay oo isaga laftiisu uu muran iyo shaki ku jiray waxa uuna ciyaaryahanku isagoo u qaatay kubadda islamarkaasina saddexleydii haatiriga rabay inuu shabaqa hugaloris ku hubsado uu birta ku dhuftay qaybtii hore waxaa lagu kala nastay laba iyo hal oo ay kooxda yuventus ku hogaaminaysay hase ahaatee qaybtii dambe markii laisugu soo noqday garoonka kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba waxay la soo gashay dadar ciyaareed ciyaaryahanada ericson dambele iyo weliba wiilka harri kane iyo dalcali ayaa banooniga isku dhudhufsanaya waxayna u muuqdeen wiilal aad moodayso garoommadii barcelona ay ku soo tababaran jirtay inay ku soo tababarteen macallinkooda bajetino ayaa waxaa la tilmaamaa inuu yahay macallinka ugu wanaagsan dunida marka laga yimaado guardiola taasoo macnaheedu tahay kubadda quruxda badan ay soo bandhigaan ciyaartoydiisu ciyaaryahan christian ericson ayaa goolkii bareejada u dhaliyey kooxda tottenham hatsba waxayna gegida allianc stadium ee magaalada torino kala soo noqotay iyadoo dhibic jeebka ku sidata islamarkaasina garoonka wimberley stadium ku sugaysa yuventus inay badda biyo ka cabsiiso kulankii kale habeenkii xalay ahaa dhacay ee fidol isku daray waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee baysel iyo manchester city waxaa lagu kulmay magaalada kooxda baysel ay ka dhisan tahay waxaana ay labada kooxood iskaga hor yimaadeen garoonka sayjoko bark waxaa garoonka soo buuxdhaafiyey tiro gaaraysa soddon iyo lix kun oo u badnaa taageerayaasha kooxda baysel hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee manchester city wiilashii ciyaaryahanada cajiibka ahaa ee kooxda kubadda cagta ee manchester city u ciyaarayay ee uu soo leyliyey macalinka la yaab kale ee guardiola ayaa banooni qurux badan soo bandhigay ciyaaryahanada hundowan bernardo silva sergio aguero ayaa goolasha isu dhiidhiibay oo weliba ciyaaryahan ilkai hundowan waxa uu kooxdiisa u saxiixay laba gool halka bernardo silva iyo aguerona ay mingool dhaliyeen waxaa xusid mudan in ciyaartan uu ka soo muuqday ciyaaryahan leroy sane oo macalinka guardiola uu dhowr toddobaad ka hor sheegay in uu maalmo badan ka maqnaan doono garoommada maadaama ciyaar ay la ciyaareen oo ka tirsanay horyaalka dalka ingiriiska dhaawac ba'an loogu geystay ciyaaryahankaas leroy sane ayaa isagu habeenkii xalay ahaa qaybtii dambe ee ciyaarta garoonka soo galay waxa uuna u muuqday ciyaaryahan aan dhaawac badan qabin islamarkaasina kooxda kubadda cagta ee manchester city waxay ka soo bogsanaysaa dhaawacyadii faraha badnaa ee kooxda soo gaaray sidoo kale waxaa garoonka ka muuqanayey oo kursiga kaydka fadhiyey ciyaaryahanka la yidhaahdo silva oo ah nin ay ku dhaarato kooxda kubadda cagta ee manchester city weliba qaybtii dambe ciyaarta ayaa garoonka lagu soo tuuray oo ciyaaryahan kevin debroyn ayaa lagu bedelay taasi oo haatan tilmaamaysa in kooxda kubadda cagta ee manchester city ciyaaryahanadoodu ay u soo laabanayaan waa kuwii dhaawaca ka ahaaye xilligay u baahnaayeen uu ku furmay horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga loo yaqaano maantana kulama adag ayaa laiskaga hor imaan doonaa magaalada madrid ee garoonka benebeyo stadium waxaa ku kulmaya laba kooxood oo taageerayaasha dunidu ay jeclaan lahaayeen ciyaarta kama dambaysta inay iskaga hor yimaadeen waa real madrid iyo baris saint german ronaldo iyo neymar ayaa mar kale iska hor imaanaya warbaahinta dunida ayaa maalmahan ka hadlaysay ciyaaryahanada in laisku bedeli doono oo ciyaaryahan neymar la geyn doono benebeyo halka ciyaaryahan ronaldana uu boqooli doono magaalada baris ha yeeshee weli labadan kooxood labadan ciyaaryahan aan idhaahdee kooxoodii ayay kala joogaan caawa goor dambe ayayna ku ballansan yihiin benabeyo la arki doonay halkay guushu aaddo sidoo kale f c borto waxay gegideeda ku soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee liverpool natiijooyinkooda waxaad ku maqli doontaan haddii eebe idmo idaacaddeenna subaxnimo inta ka horraysa dhegaystayaal waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgel
xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu kusii dhownahay aynu mar kale dibajolcno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan heesta kaylbaxa iyo weliba fanaanka cabdirasaaq anshax dhegaysaabon
kaylbaxaya malintaan afka kaaga odhan jiray kaylbaxay gueeday ehelnima ankaas ka ilbaxay gueeday ehelnima ankaas kailbaxay jacaylkii kailbaxay kailbaxay kailbaxay jacaylkii dartaa ii arrimi jiray kailbaxay ammaantaan afka kaaga odhan jiray kailbaxay ku eeday ehelnima ankaasu ka ilbaxay ku eeday ehelnima ankaasu kailbaxay ismuuge warmuuge kailbaxaysmugii warmuugii indhali dharaartaa sidii oon labtuubnahay amarkaaga amarkaaga fulin jiray ka ilbaxay ka ilbaxay afaafkiiyo aqalkaad ku nooshahay iridiisa goortaa ubax kugula sugi jiray kailbaxaysmuuge warmuuge indhali dharaartaa sidii oon labtuubnahay amarkaaga amarkaaga fulin jiray ka ilbaxay ka ilbaxay afaafkiiyo aqalkaad ku nooshahay iridiisa goortaa ulxkugula sugi jiray ka ilbaxay kailbaxay anuuye aduuni ogsoonay arrintayga waagaan ergaan diran jiray arrintayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray kailbaxay anuuye anuuye aduuni ogsoonay arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray kaylbaxay iyo fanaanka cabdirasaaq anshax ayaan kusoo gabagabaynaynaa codkiisa macaan intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan la idmo galabta aniga iyo cabdixkiim waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
naxariisnaa kelbaxayarimahay